bismillaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin almaqaamatu asaadisatu maqaamada lixaad almaraaqiyatu maqaamada maraaqa loo nisbeeye weeye adarabijaan ayay ku ag taallaa maraaqada rawaa waxaa waxaa wuxuu wariyey alxaariu xaari ayaa wariyey xaarikii ibnu hammaamin inaa hammaam ahaa qaala xaari wuxuu yidhi xadartu waxaan tagay diiwaana nadari munaadarada iyo wadahadalka diiwaankii iyo majliskiisii ayaan tagay bilmaraaqati maraaqa xaal uu ku sugnaa diiwaanka walxaal qad jaraa uu socday bihii diiwaanka waxaa socday dikrulbalaaqati balaaqa sheegiddeeda fa ajmaca waxay ku kulmeen man xadara ciddii meesha joogtay oo min fursaanil yaraacati qalinka farasfuulladiisii ah wa arbaabilbaraacati sarraynta dadkeedii ah calaa annahu sha'niga inuu yahay lam yabqa inuusan harin man ruux yunaqixu saafiyeynaya al inshaa'a hal abuur wayatasarafu ku tasarufayo fiihi hal abuur dhexdii kayfa yashaau sida uu kayfa shaa'a sida uu doono walaa khalafa wax ka dembeeyey inuusan jirin bacda salafi dadkii hore gadaashii man axadkee baa yabtadicu bilaaban karayaa dariiqatan wadda kharaa'a ifi ow yaftaricu jeexan karoo dillaacin kara risaalatan waraaq cadra ah ee bikaara ah wa anna almufliqa kan jeexayo min kutaabi haadal awaani zamankan kuwiisa wax qora xaal uu ka mid yahay almutamakina ee makansaday min asimati albayaani fasaaxada hoggaannadeeda kal ciyaali dulsaar oo kale ayuu ku yahay cala alawaa'ilihi dadkii hore walow malaka kaa haba mulkiyo fasaaxata saxbaana saxbaana waa'il reer waa'il saxbaankoodii fasaaxadiisiiba ha mulkiye wa kaana waxaa ahaa bilmajlisi majliska mid uu ku sugnaa kahlun mid garmadow ah kahliga oo jaalisun fadhiya filxaashiyati dabayaaqada fadhiya cinda mawaaqif alxaashiyati kuwa adeegaya meelahay istaagaan agteeda ayuu fadhiya fa kaana wuxuu ahaa kullamaa shata marka ay gooyaan marka ay fogaadaan alqowmu qolada fii shawtihim orodkooda marka ay ku fogaadaan oo wanaharuu ay firdhiyaan oy daadiyaan alcajwata timirta wanaagsan iyo wanajwata timirta xunba min nawtihim kiiskoodii marka ay ka daadiyaan ama qariiradkoodii yumbi'u mid uu warramaya takhaasuru darfihi ishiisa iskuqabadkeeda iyo wa tashaamukhu anfihi sankiisa taagankii annahu asagu mukhrambiqun mid indhaha isku qabtay inuu yahay liyanbaaca ama diyaargaroobay liyanbaaca inuu burqada darteeda u diyaargaroobay wa mujrammisun mid uruuray inuu yahay oo sayamuddu taagi doono albaaca baaca taagi doono wa naabidun nin xarigga jiiday inuu yahay yabri qoranaya annibaala liibab qoranaya wa raabidun mid arruntay inuu yahay yabqii dalbaya annidaala liibganad falamaa nahalit rawaa alxaariu xaari ayaa wuxuu wariyey xaaridkii ibnu hammaamin inaa hammaam ahaa qaala xaari wuxuu yidhi xadartu waxaan tagay diiwaana nadari munaadarada majliskeedii ayaan tagay meelihii dadka ay ku wada hadlayeen ay ku munaadaroonayeenee fasaaxada iyo balaaqada iyo lagu soo bandhigayey meeshaasaan xaadiray xadartu waxaan xaadiray diiwaana nadari munaadarada diiwaankeedii ama majliskeedii ayaan xaadiray bilmaraaqati meesha maraaqa la yidhaahda xaal uu ku sugan yahay diiwaanka walxaal qad jaraa uu socday bihii diiwaanka waxaa ku socday dikrulbalaaqati balaaqa sheegiddeeda fasaaxo iyo balaaqa laga sheekaynayey haddii balaaqa laga sheekeeye fa ajmaca waxay ku ijmaaceen man ciddii xadara xaadirtay man ruuxii xadara xaadiray min fursaanil yaraacati qalinka farasfuulladiisa xaal ay yihiin yacnii dadkii khudbayni jiray wax qori jiray fusaxada lagu yaqaanay dadkaasa waxay isku waafaqeen yaraaca asluqaha waxaa la yidhaahdaa qalinka geedka laga qoro inta aan la qorin oon qalin laga dhigin oo geedku sidiisa uu yahay yaa yaraaca la yidhaahdaa marka la qorana qalan buu noqonayaa laakiin hadda qalimkuu u jeedaa fa ajmaca waxay ku ijmaaceen man qolada xadara xaadiray min fursaanil yaraacati qalinka farasfuulladiisa xaal ay ka mid yihiin wa arbaabil baraacati sarreynta dadkeedii xaal ay yihiin kuwii u saaxiibka ahaa waxay isku waafaqeen calaa annahu sha'niga inuu yahay lam yabqa inuusan harin man ruux yunaqixu saafiyeynaya alinshaaa inshaa hal abuur ruux saafiyeyn karaa ma jira ay yidhahdeen khalaas cid wax hal abuuran karta ciddii waxoogaa isku daydo inay wax hal abuurto doonto wax liitoon la dhegaysan karin ay samaynaya dadkii hore wixiisa oo kale ma samayni karayaan yacnii wuxuu wadaa qoladan meesha timid dadkii horey ammaanayaan oo salafkii iyo dadkii horreeyey keliya ay ammaanayaan dadkii dadkan hadda joogana way liidayaan sidaana ma ahee dadkan hadda joogaa cilmi badan saasuu soo wada asigu calaa annahu shaniga inuu yahay iyay isku waafaqeen lam yabqa inuusan harin man axad yunaqixu saafiyeyn kara alinshaaa hal abuur oo yatasarafu gedgedin kara fiihi hal abuur dhexdiisa kayfa sida shaa uu doono u gedgedin kara walaa khalafa qolo wanaagsani kaa'inun bacda salafi salafka gadaashi kuma sugna cid cilmi lahoo wanaagsan salafka kama ayan dambayne khalaf laamta marka la fadxiyo dadka kaa dambeeye wanaag kaaga dambeeyaa loo yaqaana laamta haddii la reebo khalfi la yidhaahdana dadka kaa dambeeye xumaan kaaga dambeeyo weeyaan labadaa macnay kala qaadanayaan waa kaa fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaat salaaddii bay lumiyeen dad xun bay ahay khalfun laamta marka la reebo weye khalafse marka la yidhaahdo dadka wanaag kaag kaaga dambeeyo weye walaa khalafa wax wanaag wanaag khaliif ku noqdaa bacda salafi salafka gadaashii kuma sugna man axadkeeba iyagaa isweydiinaya yabtadicu bilaamayn karaa ariiqatan wadda harra'a ee cad yacni insha ama hal abuur cad oo wanaagsan oo la qaadi kara cid samayn karta miyaa jirta saasay u wadaan man axadkee baa yabtadicu bilaaban karayaa ariiqatan wadda harra'a ee cad ow yaftaricu dilaacin kara jeexan kara risaalatan waraaq risaaladoo cadra'a bikaara ah yacni risaalo cusuboo aan looga horraynin buu u jeedaa wa anna almufliqa kan jeexayo kan hadallada fasaaxada jeexayo min kutaabi hada alawaani wakhtigan kuwa wax qoraya xaal uu ka mid yahay ee mufliqii almutamakina makansaday min asimati albayaani fasaaxada hoggaanadeeda makansaday kal ciyaali dulsaaroo kale ayuu ku yahay cala alawaa'ili dadkii hore ayuu dulsaar ku yahay sidee dulsaar u yahay hee waxau inuu qoro uu doono dadkii hore waa inuu ka soo qaataa waa inuu yidhaahdaa hebel wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa imru'ulqaysoo gabiya saasuu dhahay ku kaloo wax sheega saanuu yidhi dadkii hore war ka soo ururinaya asaga wax ma keeni karo marka ciyaal buu u yahay dulsaar buu dadkii hore ku yahay sidaasu u jeedaa kal ciyaali dulsaaroo kale ayuu ku yahay cala alawaa'ili dadkii hore walow malaka kaa haba mulkiyo fasaaxata saxbaani waa'il reer waa'il ninkii ree saxbaan ahaayee reer waa'ila waa'il saxbaankooda fasaaxadiisaba ha mulkiye qoladan markay sidaa leedahay wakaana waxaa ahaa bilmajlisi makaanuu fadhiga mid uu ku sugan yahay kahlun mid garmadow ah abuusayd weli ma duqoobin garmadow waaye marka dambu duqoobi doonaa kahlun mid garmadow ah kahliga oo jaalisun fadhiya filxaashiyati dabayaaqaduu fadhiya guriga meesha laga soo gelayo maktabadaan joognaa maktabadda meesha laga soo gelayo iska fadhiya cinda mawaaqifi alxaashiyati qolyaha adeegaya meelahay istaagaan ayuu fadhiya xaashiyada hore dadka meelaha meesha laga soo gelaya guriga ay dadka uu ku dhammaado wey xaashiyada dambena qolada adeegtay khadamadaa xaashiya loo yaqaana kahlun garmadow jaalisun fadhiya filxaashiyati dabayaaqaduu fadhiyaa cinda mawaaqifilxaashiyati qolada adeegaya meelahay istaagayaan agteeduu fadhiya fa kaana wuxuu ahaa kulamaa shada markay ay fogaadaan alqowmu qolada fii shawtihim tartankooda markay ku fogaadaan yacni fasaaxay ku tartamayaan soo ma ahan mar kasta oo tartanka ay ku fogaadaan dhinac dhinacuu u fiirinaya wuu xaqirayaa niman aan waxba haynin buu ka soo qaaday waxaan ay daldalayaan oo dhan bilaash waa uu leeyahay waxay kale ogyihiin lama arko kubani caamo meel isugu keenay fa kaana wuxuu ahaa kulamaa kulamaa shata mar kastooy fogaadaan alqowmu qolada fii shawtihim tartankooda iyo orodkooda markii ay ku fogaadaan yacnii tartanka ay fasaaxada ku tartamaya markay ku fogaadaan u jeedaa oo wanaharuu ay daadiyaan alcajwata timirta wanaagsan iyo wanajwata timirta xunba min nawdihim kolaygoodii ay ka daadiyaan timirta xun iyo tan wanaagsan wuxuu u jeedaa hadal wanaagsan iyo hadal xun labadaba ay wada sheegaan yunbi'u mid warramayuu ahaa wanaharuu ay daadiyaan alcajwata timir wanaagsan iyo wanajwata timir xunba min nawdihim kolaygoodii ay ka daadiyaan yunbi'u wuxuu warramayey takhaasuru darfihi ishiisa isku takhaazurka waxaa weeye ruuxa oo si liidata aad u eegi indhaha toos uguma fiirinaysid dhinac dhinac baad u eegi weliba indhaha intaa isku yarayso yaad isha dhinaceeda ka eegi adigoo xaqiraya waxaad le sidaasaad u eegi oo waxaad tusi ruuxaasi waxaa u haya wax jiraa inuusan ahayn sidaasuu noo eegu u wadaa innaga waa tartamaynaa asna dhinacuu naga eegaya takhaasurka macnihiisa waa sida yumbi'u wuxuu warramay takhaasuru darfihi ishiisa isku qabadkae dhinac ka eegiddeeda wa tashaamukhu anfihi sankiisa taagankii iskibirkii iskibrintii sankuu kor u taagaya waa iskibrinayaayo kuwaan caamo waayu le waxba ma yaqaanaan arrinkaa wuxuu ka warramaya yumbi'u wuxuu ka warramay takhaasuru darfihi ishiisa dhinac ka eegiddeeda iyo watashaamukhu anfihi sankiisa taagankiisa wuxuu ka warrami annahu ninkani mukhrambiqun liyanbaca mukhrambiqun mid indhaha isku ikhrimbaaqa waxaa weeya ruuxa hoos u foorarsado indhaha hoos u rogo mukhrambiqun mid foorarsaday inuu yahay indhaha isku qabtay liyanbaaca inuu burqadu indhaha isugu qabanaya yacni wuxuu doonaya cilmi badan inuu sheego marka indhuhu isku qabtay wax buu diyaarinaya wa mujramizun mid is uruuriye inuu ijrimaaskana waxa weeyaan ruuxa oo fadhiga soo uruursado oo inuu ordo ruuxa inuu ordo ku talagalay qaabku u diyaargarooba yuu u jeedaa mujramiz haddeer laakiin wuxuu haddeer orod uma jeeday wuu hadli rabaa buu ku wadaa wa mujram wa mujramizun mid is uruuriye inuu yahay sayamuddu taagi doono albaaca dhirirkiisuu taagi doonaayo cilmigiisa inta uu leegyu bannaanka keeni rabaa wa naabidun qaansida leebkeeda ee xariggeeda mid yahay naabidku waxa weeye qaansida marka la jiido ninka qaansida jiiday wa naabidun xarigga qaansida mid jiiday inuu yahay yabri qoranaya annibaala leebab qoranaya yacni nin tartan ku talagalay inuu yahay wa raabidun mid aruntay inuu yahay rabdiga waxaa la yidhaahdaa geela sida uu fadhiistoo kale caloosha ruuxa markuu dhulka saaro wa raabidun mid aruntay inuu yahay oo yabqii doonaya annidaala leebganasho doonaya in la tartan buu doonaya falammaa nuhilat markii la daadiyey ama ay dhammaatay alkanaa'inu waxyaabihii qarsoona wafaa'at ay noqotay asakaa'inu xasilladii ay soo noqdeen warakadad ay xasishay azacaasiju azacaasicu dabeeshii wax duminaysa wa kafa u reebtoomay almunaasicu kii murmayey wa sakanad ay xasishay azamaajiru doobbadiina ay xasishay qaylidii wa sakata u aamisay almasjuuru kii la hororayay iyo wazaajiru kii wax hororayeyba aqbala wuxuu qaabilay cala aljamaacati jamaacadii ayuu qaabilay wa qaala wuxuuna yidhi laqad ji'tum shay-an iddan laqad ji'tum waxaad la timaadeen shay-an wax shaygaoo iddan weyn oo munkar ah wa jurtum waad gudubteen canilqasdi waddadii toosneed ayaad ka leexateen jiddan si dhab ah wa cadamtum waxaad weynayseen alcidaama lafa arrufaata ee baaliyoobaad weynayseen waftadtum waxaad ku fogaateen filmayli leexad ilaa man qola faata tagay aad u leexateen waqamastum waxaad xaqiirteen jiilakum jiilkiinna aladiina jiilkii fiihim dhexdooda ay ku sugan tahay lakum idinka ay idinkugu sugan tahay allidaat isku da'nimo wamacakum wa macahum jiilkaa miciisana in caqadata ay guntantay almawadaatu isjeclaanshu annasiitum falammaa nuhilat markii la dhammeeyey alkanaa'inu wixii qarsoonaa oo qolo walba cilmigii ay haysa bannaanka ay soo dhigtay oo wafaa'at ay noqotay asaka inuu xasiladiina ay u soo noqodeenoo iska xasileenoo qaylidii badaneed ay joojiyeen ee murankii oo warakadad ay xasishay aza ay fadhiisatay azacaazicu dabeeshii geedaha zaczaca waxa wey dabeesha geedaha tumini yacni qaylidii iyo murankii badnaa ayaa qaboobo u jeedaa warakadad ay xasishay azacaazicu dabeeshii geedaha duminaysay oo wakafa u xasilay almunaasicu kii murmayey oo wasakanat ay qabowdo ay xasishay azamaajiru qaylidii ay xasishay soodkii ay la dhawaaqayeen ayaa xasilayoo way aamuseen ruuxa caraysan soodkiisa zamaajir la yidhaahdaa oo wasakata u aamusay almasjuuru kii la horarayay iyo wasaajiru kii wax horarayay labadaba markay aamuseen aqbala wuxuu qaabilay cala aljamaacati hadduu hadal bilaabay jamaacadii ayuu soo qaabilay wa qaala wuxuuna yidhi laqad ji'tum waxaad la timaadeen shay an arrin iddan xumaantiisa ay weyn tahay wa jurtum waad leexateen canilqasdi waddadii dhexdhexaadka ahayd ayaad ka leexateen jiddan si dhaba wa cadamtum waxaad weynayseen alcidaama lafihii arrufaata baaliyoobay dad dhintaad weynaynaysaan culamo waa tagtaad leedihiin wa afadtum waxaad ku tagteen ood ku fogaateen filmayli leexad ilaa man qora aad u leexanaysaan faata tegey waqamastum waxaad xaqirteen jiilakum dadkii aad isku wakhtiga ahaydeen aladiina jiilkii lakum idinka fiihim dhexdooda uu ku sugnaa lakum idinkana uu idinkugu sugnaa allidaatu iskuda ahaansho lida waxaa la yidhahdaa labada ruuxee isku wakhti dhashay isku sanadka ah yaa lida la yidhahdaa allidaatu isku da ahaansha ay idinkugu sugnayd wa macahum jiilkaa macodana in caqadad ay guntatay almawadaatu isjeclaansho qoladaas saaxiibteen kuwan weeyaanoo isjeceshiinee dad hore maxaa ka ammaanaysaan annasiitu miyaad halmaanteen yaa jahaabidata naqdi kala soocidda culammadeediiye wa mawaabidata alxalli furitaanka xukaamtiisiiye qudaaddiisiiye iyo walcaqdi xiritaanka maa wixii abrazad ay muujisay humaaga dawaarifu lqaraa'ixi fahmada cusub oo wabaraza uu kaga adkaaday fiihi maaga dhexdiisa aljadacu faraskii yaraa cala alqaarixi faraskii weynaa uu kaga adkaaday min alcibaaraati waa cabirid xal ay yihiin almuhadabati la dahiray iyo walisticaaraati isticaarooyin almustacdabati la macaansado iyo warasaa'ili waraaqo almuwashaxati la qurxiyo iyo walasaajiici hoorisyaalo almustamlaxati la macaansado wahal lilqudamaa'i qolada qudamada miyuu u sugnaaday idaa ancama haddii uu fogeeyo annadara daymada man ruuxa xadara jooga hayrulmacaani macaani waxaan ahayn macaanidii almadruuqati almadruuqati lmawaaridi makaanu arooradooda la wadeeyey almacquulati shawaariddi kuwooda cararayna la xidhay alma'huurati la soo guuriyey canhum xaggooda laga soo guuriyey litaqaadumi lmawaalidi dhalashada horraynteeda darteeda ayaa looga soo guuriyey laa litaqadumi saadiri kan soo fulay horrayntiisa maaha calalwaalidi kan arooray uu kasoo ka horreeyo wainnii la acrifu wainnii anigu la acrifu waxaan aqaanaa al'aana hadda man ruux idaa ansha'a hadduu hal abuuro washaa xardhaya wa idaa cabbara hadduu wax tacbiirinayana sheegayana xabbara qurxinayo wain ashaba hadduu hadal badiyo adhaba dahab daadinayo wain awjaza hadduu gaabiyana acjaza cajisgelinayo wain badaha hadduu fiira horaadiyana shadaha wareerinayo wamata ikhtaraca markuu wax bilaabo ikhtaracdana kharaca jeexayo intanuu sheegay annasiitu miyaad halmaanteen yaa jahaabidata naqdi naqdiga waxaa la yidhaahdaa dahabka marka laga soo saaro dhulka in la kala sooco saafigiisa iyo kiisa aan saafiga ahayn in la kala saaro ama lacagta ka tan fiican iyo tan kale la kala saaro naqdigaasaa asluqaha la yidhaahdaa jahaabidna ninkaa kala saaree dahabka kala yaqaana ama lacagta kala yaqaana la yidhahda haddase wuxuu u jeedaa cilmiga dadka kala yaqaano oo ninka khalad sheega iyo ninka sax sheega kala yaqaano hadeer ku wada yaa jahaabidata naqdi kala soocidda culamadeediiyey wa mawaabid ee mawaabid asluluqaha waxaa la dhihi jiray xaakimka majuusiga ah yaayaa la dhihi jiray haddana wuxuu ujeedaa hadallada dadka xukumi karaoo qaadi ka noqon karaya wa mawaabidata alxalli furitaanka iyo walcaqdi xiritaanka xukaamtiisiyey maa shay miyaad halmaanteen abrazad ay muujisay humaaga dawaarifa alqaraa'ixi fahmooyinka cusub waxa ay muujiyeen nimanka dhallinyarada ee hadda joogo fahmooyinka ay muujiyeen taa miyaad halmaanteen wa baraza uu kaga qaalib noqdo uu kaga adkaaday fiihi maaga dhexdii aljadacu faraska yar cala alqaarixi faraska duqoobe uu kaga adkaaday yacni ragga dhallinyarada ahe haddeer soo baxay odayaashii hore siday uga qaalib noqdeen taa ma halmaansantihiin jadac faraska yar weeye qaarixna faraska weyn min alcibaaraati cabirid xaal ay tahay almuhadabati la dahiray walisticaaraati isticaarooyin xaal ay yihiin almustacdabati la macaansado iyo warasaa'ili waraaqo almuwashaxati la xardhay iyo walasaajiici hoorisyaalo hooriska isku meel lagu hooriye almustamlaxati la macaansado wahal lilqudamaa'i dadkii hore ma waxaa u sugnaaday idaa ancama hadduu fiirada idaa ancama marka uu fogeeyo annadara fiirada man axadka xadara hadda jooga hayru lmacaani almadruuqati almawaarid yacni wuxuu leeyahay dadka hadda jooga hadday si fiican ugu fiirsadaan dadkii hore waxa ay hayaan soo ma aha un waxoogaa yaroo intay sheegeen laba xifdiyeyba maxfuud ba ah khalaas hee dadkan dambe cilmi baa ku aasan waxyaaba aan la aqoonin ninka keeni karaya laakiin kuwii hore cilmigooda maxfuudba waaye nin walba waa xifdisan yahay xataa waxyaabihii kharaa'ibkay ku hadleen waa la xifdiyey khalaas wey maanta qariib maahe bannaankay taallaa sidaa ayuu u jeedaa inuu xaqiiruu doonaya dadkii hore wahal lilqudamaa'i dadkii hore ma waxaa u sugnaaday idaa ancama hadduu fogeeyo annadara daymada man axadka xadara jooga hayrulmacaani macaani waxaan ahayn miyaa u sugan macaanidii almadruuqati almawaaridi makaanu arooradooda la wadeeyey makaankay ku arooreen waddaaba laga jeexay wax la xifdiyo nin walba uu yaqaanay noqdeen almacquulati shawaariddi kuwooda cararayna la soo xidhayba yacnii qariibkiina xataa waa la xifdiyeyo waa la yaqaanaa alma'huurati la soo guuriyey canhum xaggooda ltaqaadumi lmawaarid yacni wuxuu leeyahay in cilmiga laga soo guuriyo inay naga cilmi badan yihiin ma aha sababka ee way naga hor dhasheen mar hadday naga hor dhasheen dee waxbay naga horbarteenoo intii baan ka soo guurin haddii saan isla joogi lahayn waxba kama aana soo guurinin saasuu u wadaa alma'huurati la soo guuriyey canhum xaggooda litaqaadumi lmawaaliidi dhalashada horreynteeda darteeda looga soo guuriyey way naga hor dhasheen laa litaqadumi saadiri cala alwaarid war nin soo fulay iyo ninka arooray xoolaha soo fulay iyo xoolaha aroorayo hee kan soo fulay waa cokan yahayoo isagaa hor arooray wuu soo dhergayo caloosha u buuxda kanna waa maran yahayoo waxba caloosha uguma jiro arrinku sidaa ma aha yacni macnaha iyagu intay naga hor arooreen cilmi badaanoo zaa'ida ay soo qaateen annagana aan oomannahay oo weli cilmi aanan qaadanin arrinku sidaa ha u qaadani waa naga hor dhasheen keliya sidaasuu u jeedaa laa litaqadumi saadiri kan soo fulay horrayntiisa ma aha calalwaalidi kan arooraya uu ka horreeyo wa innii aniga la acrifu waxaan aqaana alaana hadda man ruux idaa ansha'a hadduu hal abuuro washaa hardhaya wa idaa cabara hadduu wax sheegana xabara qurxinaya wa idaa ashaba hadduu hadal badiyana adhaba dahab daadinayo hadalku ku hadabana waa dahab uu yahay ama adhaba caqliga tegsiinayaba wa idaa awjaza hadduu hadalka gaabiyana acjaza cajiisgelinayo wixiisoo kale aan la keen karin wa in badaha hadduu fiira horaadiyo badiha waxa weeyaan hadalkood u fiirsanin oo iska hadasho wa in badaha hadduu fiira horaadiyana shadaha wereerinayo wa bataktaraca markuu hal abuurana kharaca jeexayo macaaniduu kala jeexaya fa qaala wuxuu ku yidhi lahu kahligii hadlaye naaduuratu diiwaani diiwaanka kii madaxda ka ahaa ayaa wuxuu ku yidhi wacaynu ulaa'ika al acyaani qoladaa culammada ah kii u sarreeyaa wuxuu ku yidhi man axadkeebaa qaaricuu haadihi safaati dhagaxaa sibsibka ee ninka garaacay waa kee wa qariicuu haadihi sifaati tilmaamaha sayidkooda waa kee fa qaala wuxuu yidhi odaygii kahligii innahu ninkaa garaacay dhagaxa sifooyinkaana iskale qirnu majaaliki qirnu majaalika makaanu wareegaada kii kugula ekaa weeye wa qariinu jidaalika murankaada kii saaxiibka kugula ahaa weeye wa in shita haddii aad doontana farud leyle wain shita haddii aad doonta daaka arrinkaa haddii aad doontana farud waxaad laylisaa najiiban mid wanaagsan wadcu u yeer mujiiban mid jawaabo u yeer litaraa si aad u aragto cajiiban wax lala yaabo fa qaala wuxuu ku yidhi naaduuradii lahu odaygii wuxuu ku yidhi yaa haadaa kanow ina albuqaatha xuunshada biardinaa dhulka naga xaal ay ku sugan tahay laa yastansiru gorgor ma noqoto watamyiiza soocid cindanaa agtannada xaal uu ku sugan yahay bayna alfidati lacagta qalinka iyo walqadati qaruurax aan kala socnaa mutayasiru mid runoo sahlan weeye waqalla waxaa yar man ruux istahdafa isu taagay linnidaali toog isu taagay oo fakhalasa fakaday minadaa'i cudurkii alcudaali ee daraa ee la daweyn waayey aw istahaara ama kiciye naqcal imtixaani imtixaan boorkiisa kiciyey oo falam yuqda aan la indhatirin bilimtihaani dulli aan lagu indhatirin falaa tucarid ha bandhigin cirdaka sharaftaada ha u bandhigin lilmufaadixi ninka wax ceebaynayo walaa tucrid ha ka jeedsanin can nasaaxati naasixi ka nasteexaynaya nasteexadiisa ha ka jeedsanin fa qaala odaygii wuxuu yidhi kullumri'in ruux kastaba acrafu isagaa u aqoon badan biwasmi qidxihi leebkiisa calaamadiisa asagaa u aqoon nid badan wase yatafaraa wuu feedmi doonaa alleylu habeenka can subxihi ayuu ka feedmi doonaa fa naajat iljamaacatu fa qaala lahu odaygii wuxuu ku yidhi naaduuratu diiwaani diiwaanka kii u sarreeyey ayaa wuxuu ku yidhi wa caynu ulaa'ika kuwa al acyaani ee culammada ah acyaanta ahee muuqda kii ugu sarreeyaa wuxuu yidhi man axadkeebaa qaaricu haadihi safaat yacni tilmaamahan aad sheegi oo ninaa wax qurxin karaa iyo ninaa hadli karaa aad leedahay yaa iskale sifaadka keed ku wadda he abuusayd kulahaa aniga waay kan ninka kula hadlay weyne ka waxaas daldali karo man axadkeeba qaaricuu haadihii tan asafaati sibsi dhagaxa sibsibka ah cidda garaacday waa tekawisay wa qariicuu haadihi qariic bimacnaa sayid waay wa qariicuu haadihi sifaati sifooyinkan sayidkooda waa kee fa qaala kahligii wuxuu yidhi innahu ninka sifadaa iska lihi qirnu majaalik majaal waa meesha lagu wareego oo lagu tartamo qirnina ninka aad isla eg tihiin weeyaanoo isu beegtoontaano ad ama isku cilmiga tihiin ama isku caqliga tihiin ama isku maalka tihiin kaasaa qirni la yidhaahdaa innahu ninka qirnu majaalika makaanu wareegaada kan kugula eg weeyaanoo kuu dhigmo kugula beegtooma wa qariinu jidaalika murankaada kan saaxiibka kugula eg weeyaanoo kula murmaya wain shita wa idaa shita haddii aad markaad doontana daaka arrinkaa markaa aad doontana oo ninkaasi waxaa inuu yaqaana inaad ogaato markaa aad doonto farud leyli najiiban faras wanaagsan noo leyli yacnii si fiican aan u tartannu u jeeda wadcu u yeer mujiiban nin noo jawaabana u yeer nin dhexdhexaad aheedna kala saarana u yeer litaraa si aad u aragto cajiiban waxaad la yaabto fa qaala wuxuu yidhi naaduuradii lahu kahligii wuxuu ku yihi yaa haadaa karow ina albuqaaha biardina laa yastansir waa mael war annaga dhulkan haddaan joogin gorgor waa shimbiraha u waaweyn haadda u waaweyn ayuu ka mid yahay xuunshadana haadda kuwa ugu daciifsan waaye hee gorgor meeshii laga waayo xuunshaa gorgor ka noqotaa soo maahan dhulkan aan joogno xuusho gorgorka ma noqoto maxaa dhacay gorgoraa jooga yacni wuxuu u jeedaa nin aan wax badan aqoonin culummo looma looma aqoono meesha ee rag culummo wax yaqaanaa jira mar hadday culummo meesha joogto nin waxoogaa afarree yaqaano ilaa qulhuwallaha laqbeyn karo culummo uma naqaano annaga ee nin caalimi ninaan ahayn culummo dhihi mayno meeshii laakiin culummo ayaan joogin ninka waxoogaa qulhuwallaha iska yaqaana kaasaa naagaa qulhuwallaha ku nikaaxi mugtahay marka wuxuu leeyahay sidii oo kale ha u qaadaninniyo ha lugoyn culumaa joogta meesha yaa haadaa karow ina albuqaatha xuunshada biardinaa dhulkanaga xaal ay ku sugan tahay laa yastansiru gorgor ma noqoto nasri ma noqoto gorgor yacnii gorgor inay tahay looma malayn karo sida gorgorna uma dhaqmi karto waayo gorgoraa meesha jooga wa tamyiiza kala soocid cindanaa agtannada xaal uu ku sugan yahay bayna alfidati fida iyo waalqadati qaruurax aan kala soocnaana mutayasirin waa noo sahlan yahay qaruurax inaad fido nooga dhigto waxaan cilmi ahayn cilmi inaad nooga dhigto weligaa ha isku dayin maxaa dhacay dee annagu waxaas inaan kala socno waa noo sahlan culamaan nahay lafteenna marka fido iyo qaruurax haddaad isku soo darto waa kala garanaynaa midka fidlada iyo midka qaruuraxa ah waqalla waxaa yarman ruux istahdafa isu taagay lilnidaali toogasha aniga bal inaad toog taqaanaan igu soo tuura isoo toogta nin yire lilnidaali le toogasha oo fakhalasa ka fakaday min addaa'i cudur alcudaali dawo loo waayey wadnahay kaga dhici marka dambe khalaas wahay dawo ma leh aw istahaara ama kiciye naqcal imtixaani imtixaan boorkiisa kiciyey oo falam yuqda aan la indhatirin bilimtihaani dulli aan lagu indhatirin qadihii waxaa weeye isha ku dhacayay falaa tucarid ha u bandhigin cirdaka sharaftaada lilmufaadixi kii wax cebayn lahaa ha u bandhigin yohni culamaa meesha joogtahay ha lugo'in walaa tucrid ha ka jeedsanin can nasaaxati naasixi ka nasteexaynaya naseexadiisa ha ka jeedsanin fa qaala wuxuu yidhi odaygii kulu mri'in acrafu biwasmi qadxi waa mahmah nin walba qorigiisa ee leebkiisa calaamadiisa isagaa yaqaana dee waxaan ahay anaa is aqaana idinkana waa idii arkaya wax weyn ma haysaan hilfaaan idiin qaadaya kullu mri'in ruux kastaba acrafu isagaa ugu aqoonid badan biwasmi qidxihi leebkiisa calaamadiisa isagaa ugu aqoonid badan ahlu makata adraa bishacaabiha meesha la dhihi jira wey wasayatafaraa wuu feedmi doonaa alleylu habeenkana can subxihi subaxdiisu ka feedmi doonaa xaqiiqadaabaa soo bixi fanaajat way faqday aljamaacatu jamaacadii ayaa waxay ku faqday fii maa waxa yusbaru lagu lagu moolinayo bihii odaygan qaliibuhu ceelkiisa waxa lagu moolinayo wa yucmadu la qastayo fiihi odayga loola qastayo taqliibuhu gedgedintii fa qaala axaduhu midkoodaa waxa wuxuu yidhi daruuhu iiga taga fii xisatii qaybta markayga iiga taga liarmiyahu inaan ku gana darteeda bixajari qisatii qisadayda dhagaxeeda aan ku gane fa innahaa qisadaasi cudlatulcuqadi gudinteeda mid ay adag tahay weeye wamixakulmuntaqad ee kala soocidda qalabkeedii weeye qalabkii wax lagu kala soocayey faqalladuu way taqliidsadeen faqalladuu waxay luqunta u geliyeen hu kii hadlay fii hada alamri amarkan dhexdii waxay luqunta u geliyeen azcaamata madaxtinimadii taqliidalkhawaariji khawaarij sida ay u taqliidsatoo kale abaa nacama abaa nacama siday khawaarij u taqliidsatay sidii o kale u taqliidsadeen waxaa yidhi adiga weeyahay odayga qabo fanaajat iljamaacatu jamaacadii ayaa waxay ku sheekaysatay ku faqday fii maa waxa yusbaru lagu imtixaamayo lagu moolinayo bihi maaga qaliibuhu ceelkii yusbaru qaliibuhu qaliibka waxaa la yidhaahdaa ceelka inta aan la karkaarin ceelkii oo la qodoo laga biyo gaara islamarkaana karkaar aan loo samaynin qaliibka kaas waaye kii lagu guray waayo qoladii beder lagu laayay fii maa shayga yusbaru lagu moolinayo bihi maaga qaliibuhu ceelkiisa lagu moolinayo wayucmadu la qasdaya fiihi maaga dhexdiisa taqliibuhu gedgedintiisa looga qasdayo fa qaala wuxuu yidhi axaduhu midkoodo ayaa wuxuu yidhi daruuhu iiga taga daruu ka taga hu odaygan iiga taga fii xisatii qaybtayda iiga taga maradayda iiga taga liarmiya inaan gano hu kahliga inaan ku gano bixajari qisatii qisadayda dhagaxeeda inaan ku gano fa innahaa qisadaasi cudlatulcuqadi guntinteeda mid ay adag tahay weeyaano waa masale adagoo nin walba uusan keeni karin cudlat اlcuqadi wa mixakulmuntaqad muntaqadka waa wixii la kala soocayo mixakna waxaa la yidhaahdaa qalabka lagu kala soocayo weliba waxaa loo yaqaanay lacagta tan been abuurka iyo tan saxa ah waxyaabaha lagu kala saaro oo shay meel inta la geliyo khararafdiyo tii feega aheedna bannaanka usoo turi tii saxeedna ay mari meeshaasoo kale waxaa mixak la yidhaahdaa waagii hore dahabka ayaa la marin jira oo lagu garan jiray wa mixakulmuntaqadi kala soocitaanka aaladeedii weeye faqalladuu waxay luqunta u geliyeen hu ninkaa waxay luqunta u geliyeen fii hada alamri amarkan arrinka dhexdiisa xaal uu yahay azacaamata madaxtinimadii ay luqunta u geliyeen asagay u dhiibteen arrinka taqliid taqliid alkhawaariji khawaarij taqliidsadii ay amar u dhiibashadeedii oo kale abaanacamata ninkii abaanacama la dhihi jiray khaarijiga ahaa ee caalimkana ahaa ayaa u dhiibteen fa aqbala wuu qaabilay cala alkahli ninkii garmadowga ahaa ayuu qaabilay faqaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa annii aniga waali waxaan la saaxiibaa haada alwaali gubernatoorahanaan saaxiib la ahay wa uraqixu waan waan wanaajiyaa xaali arrintaydana bil bayaani bayaan ayaan ku hagaajiyaa bayaankii alxaaliyi xaadirka ahaayee joogay wa kuntu waxaan ahaa astaciinu mid kaalmaysto calaa taqwiimi awadii qalloocayga toosintiisa fii beledii beledkayga dhexdii aan ku toosiyaa bisicati daati yaddi wa kuntu waxaan ahaa astaciinu mid kaalmaysto calaa taqwiimi awadii qalloocayga toosintiisa fii beledii beledkayga dhexdii aan ku toosiyo bisicati daati yaddii gacantayda tanu saaxiibka ee waaxsicnimadeeda maca qilati cadadii tiradayda yarideeda maceeda lala qabo falamaa haquula markii uu cuslaaday xaadii dhabarkay oo wanafida uu dhammaaday radaadii ee tixtiixaygii u dhammaaday ama xagaayadaydii ammamtu waan u qastay hu waaligii baan u qastay min arjaa'i dhinacyadayda ayaan ka soo qastay birajaa'i rajaynta aan rajaynaya sababkeedaan ugu soo qastay wadacowtu waxaan ugu yeeray hu waaliga liicaadati ruwaa'i arag wanaaggayga soo celintii iyo wa irwaa'i dhargintayda soo celinteeda fahasha markaasuu dhaqdhaqaaqay legligtay lilwafaadati wafdinta aan u soo wafdiyey darteeda ayuu la dhaqdhaqaaqay wa raaxa wuu farxay wa hadaa wuu kallahay bilifaadati faa'iideen uu faa'iidaynayuu la kallahay wa raaxa wuu carraabay falama stanastuhu filmaraaxi falama sta'dantuhu markaan idan weydiistay filmaraaxi carraabid ilalmuraaxi xaradii aan u carraabo calaa kaalahililmiraaxi farax garabkiina aan ku carraabo qaala wuxuu yidhi qad asmactu waxaan goostay anlaa usawidaka inaanan ku sahayin bataatan alaab inaanan kugu sahayin walaa ajmaca inaan kulminin laka adiga shataata wax kaa kala tagsanna aanan kulminin ow tunshia ilaa an tunshi'a inta aad ka hal abuuri lii aniga aad iiga hal abuuri amaa marti xaalika rarashadaada horteeda risaalatan waraaq waraaqda oo tuudicuhaa aad wadaaca dhigi sharxa xaalika arrintaada oo sharxi xuruufu ixdaa kelimatayha labadeeda kelima midooda xarfiyaalaheeda yacumuhu waa camimaya annaqdu dhibicay camimi wa xuruufulukhraa tan kale xuruufteedana lam yucjam aan la dhibcinin qatu weligeed waqad ista'naytu waan sugay bayaanii bayaankayga ayaan sugay xawlan sanad famaa axaara ma uusan soo celinin qowlan waxwar ah wanabbahtu waan baraarujiyey fikrii fikirkaygan baraarujiyey sanatan sanaan baraarujiyey famasdaada ma uusan ziyaadsanin ilaa sinatan lulmo mooye wax kale ma uusan ziyaadsanin wastacantu waxaan kaalmaystay biqaadibati lkutaabi kuwa wax qoro dhammaantooda fa kullun dhammaantooda fa kullun mid kasta oo minhum kutaabti ka mida qadaba wuu wejitubayoo wataaba wuu tooba keenay fa in kunta haddii aad tahay sadacta mid caddeeyey can wasfika tilmaantaada bilyaqiini run haddii aad ku caddaystay faati biaayatin in kunta min asaadiqiin aayad keenay haddaad run sheegi waaye qaala markaasuu wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi lahu ee qaala odaygii wuxuu yidhi lahu ninkii wuxuu ku yidhi laqad istascayta waad ka orod dalabtay yacbuuban faras orod badan wastasqayta waad ka cabbitaan dalabtay uskuuban ilqulquli ayaad ka cabbitaan dalabtay wa acdayta waxaad siisay alqawsa qaansida baani ahaa kii qoray wa askanta waxaad dejisay addaara guriga baani ahaa kii dhisay uma fakara markaasuu fikeray rayhamaa qadar istajamma u uruuriyey qariixatahu fahmadiisa uma fakara wuu fikray rayhamaa qadar istajamma uu uruuriyey qariixatahu fahmadiisa wastadara uu godliyey liqxatahu haleeladiisii uu godliyey wa qaala markaasaa wuxuu yidhi alqirid dawaataka daasadaada waqrub dhowow wakhud qaad adaataka qalabkaada waktub qorhe faaqbala wuxuu qaabilay cala alkahli germadowgii ayuu qaabilay wa qaala wuxuuna yidhi iclam waxaad ogaataa germadow yahowni annii aniga uwaali inaan la saaxiibaye haadal waali guddoomiyahan waaligaa gobolka ninka ka taliya waaye guddoomiyahan ayaan saaxiib la ahaan jire biisigaan saaxiib la ahaa haadal waali wa uraqixu waan wanaajinayey oo waan islaaxinayey xaali arrintaydana waan wanaajinayey bilbayaani bayaan ayaan ku wanaajinayey bayaankii alxaali xaadirka ahayoo meelba aan loo doonaynin wa kuntu waxaan ahaa astaciinu mid kaalmaysto calaa taqwiimi awadi qalloocayga toosintiisana waxaan u kaalmaysan jire fii beledii beledkayga dhexdiisa uu ku qalloocmo bisicati daati yaddi maalqabeen baan ahaabuu ujeeda taajira bisicati daati yaddi gacantayda tan u saaxiibka ah waasicnimadeeda maalkayga waasic aha maca qilati cadadii tiradayda yaradeeda maceeda qaba laba caruur iyo hal caruur waxaasaan lahaa ciyaal badanna ma lahayn kulaha waagaas xoolo badanna waan lahaa falamaa haquula markuu cuslaaday xaadii dhabarkay labaatan caruuraan dhalay afar naag iyo waxaa u guursaday mooy falamaa haquula markuu cuslaaday xaadii dhabarkayga markuu cuslaado ciyaalkay iga bateen oo wanafida u dhammaaday radaadii tiixtiixayga radaadka waxaa la yidhahdaa roobka yar xagaayada laakiin wuxuu ujeedaa xoolihii yaraa kuwii hore horey usii dhammaadeen in yaroo ii dambaysana khalaas waay waa dhammaatay oo wanafida u dhammaaday radaadii maalkaygii yaraana u dhammaaday ammamtu waan u qastay hu waaligii ayaan u qastay ilaa saaxiib baan ahayne min arjaa'i dhinacyadaydaan uga soo qastay dhankaan joogay ba asagaan ka soo aaday birajaa'i bisababi rajaa'i rajeen aan rajaynaya sababkeedaan ugu soo qastay wadacowtu waxaan ugu yeedhay hu waaliga liicaadati ruwaa'i arag wanaagaygii inuu soo celiyo quruxdayda hore inuu soo celiyo iyo wa irwaa'i dhergintayda ayaan ugu yeedhay fahasha wuu dhaqdhaqaaqay wuu farxay weeye madaxuu lulay lilwifaadati wafdinta aan u soo wafdiyey maalinka aan u imaaday horta wuu ku farxayba fahasha wuu dhaqdhaqaaqay lilwifaadati wafdinta aan u soo wafdiyey dharkeed darteeduu la dhaqdhaqaaqay waraaxa wuu farxay ya ya wartaaxa sax waa isku macno wartaaxa wuu farxay ama waraaxa wuu farxay waa isku macno laakiin raaxadaa ka fiicano raaxada kale u munaasabeynayaa macno ahaanna waa ku kala bedelan yihiin jinaas baa la yidhahdaa macnahaasi minhuljinaasu wahuwa duu tamaami maxadixati alxarfi walnidaami ومتوالي ومتوافية دعي إني إني تلف نوعا ومستوفى إذا نوع مختلف يعني لما كلمة واسكو حروفها معنى أهنا عن شقاء اسكولا راحة وفرحي ويتاهري راحة ضمن هو عرابي هالشوون غرغاغي للوفادة وفتنتها مسوفة وفدية والراحة وفرحي وغدا وكلهي بالإفادة فائدين وإي فائدين حولا إنه أسي وكلهي والراحة وعرابي قلب يصبح بحول إسيني فلما استأذنته مركان إذن ويديستي في المراحي haddaba meeshan aan joogo gurigaygii maaha gurigayga waa ka soo tagay boqorkaan u imid soo maahan waxoogaa haddaan helay inaan tagay noqotay shilin qaadi maysid uu yidhi inaad risaalo qorto haddii kale keligaa luge xataa faras aad fuusho lagu siin maayo falama ista'dantuhu waaligii markaan idan weydiistay filmaraaxi ilalmuraaxi calaa kaahililmiraaxi saddexdaas kelimo oo kale macnuhu danka leeyahay falama ista'dantuhu markaan idan weydiistay filmaraaxi carraabaan weydiistay ilalmuraaxi xaradaydii aan u caraabo calaa kaahililmiraaxi farax garabkiina aan ku caraabo anoo faraxsan inaan xaradaydii u caraabo tan markaan weydiistay qaala wuxuu yidhi qad asbactu waxaan goostay anlaa usawidaka inaanan kugu zaadsiinin bataatan bataatka musaafirka zaadka uu qaadanaya ee qalabkiisa waxaa la yidhahdaa bataat ويأتيك بالأخبار من لم تزد له بتاتا ويأتيك بالأخبار من لم من لم tabic lahu bataata walam tadrib lahu wakta mawciddii soo ma ahan baytkii inniga la dhihi jira darfa binu cabdi baytkii ugu dambeeyuu ahaa mucallaqadiisa falama ista'dantuhu markaan idan weydiistay filmaraaxi caraabo ilalmuraaxi xaradaydii aan u caraabo calaa kaahililmiraaxi farax garabkiina aan ku caraabo qaala wuxuu yidhi qad asbactu waxaan goostay anlaa usawidaka inaan kugu sahayin bataatan alaab inaanan kugu sahayinoo wax sahay ay ku siinin walaa ajmaca inaanan kulminin laka adiga aanan ku kulminin shataatan wax ka kala daadsanna inaanan ku kulminin aw tunshia awdii bimacnaa ilaada ahayd ficilka mudaarican waajibnimo loo qarayay gadaasheeda loo nasbin jiray aw tunshia ilaa an tunshia inta aad ka hal abuurto lii aniga aad iiga hal abuurto amaamarti xaalika guuridaada horteeda risaalatan waraaq waraaqda oo tuudicuhaa aad wadeecadhigiyood kaga sheekayni sharxa xaalika xaaladaada sharaxeeda xaaladaadaad ka warrami waa yahay xaalaka warrank maba xumee balaayatanuu ku dhigay xuruufu ixdaa kelimatayha yacumuhaa nuqda yacni labadii kelima isku xigaba kelima xuruufta ay ka kooban tahay way wada dhibcinta dhibic bay leedahay kelimada ku xigtaana hal dhibic kuma jirto kulli waa dhibic la'aan arrin sidaasi waa inaad qortaa kulaha xuruufu risaalada oo xuruufu ixdaa kelimatayha labadeeda kelima mid ka mid a xuruufteeda yacumuhaa uu camimaya annaqdu dhibic ay camimi wa xuruuful ukhraa tan kale xuruufteedana lam yucjam aan la dhibcinin weligeedba qadu weligeed aan la dhibcinin waqad ista'naytu haddaba waan sugay min alinaa'atidii weeye sugitaankay waqad ista'naytu waan sugay bayaanii bayaankaygii fasaaxadaydii ayaan sugay xawlan sanad sanad dhan ayaan fasaaxadayda gedgedinayo bal waxay keento famaa axaara ma uusan soo celinin qowlan fasaaxadii hadalba iguma ayan soo celinin hal kelima way keeni weyde wanabahtu waan baraarujiyey fikrii fikirkaygaan baraarujiyey baraarujiyey sanatan hal sano famasdada famasdaada ma uusan ziyaadsanin ilaa sinatan lulma unbuu ziyaadsan waaba hurdayaaba hal kelima ma keenayo wastacantu waxaan kaalmaystay biqaadibati lkutaabi kuwa wax qoro dhammaantooda fa kullun mid kasta oo minhum kutaabtii ka mid ihi qad daba wuu wejitubayoo wataaba wuu towba keenay maay maay anigu waxaas ma keeni karo mid walba waa towba keenay fain kunta haddii aad tahay sadacta mid caddeeyey can wasfika sadacta mid jeexay weeye can wasfika tilmaamtaada bilyaqiini rur haddaad ka jeexday iyo yaqiin faati la imow biaayatin calaamad la imow in kunta waa haddii aad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid a fa qaala wuxuu yidhi odaygii lahu kii mada kii su'aalaha weydiinayaa wuxuu ku yidhi laqad istascayta yacbuuban maal weeye waxyaabahani laqad istascayta waxaad ka orod dalabtay yacbuuban faras orod badan faras degdegayoo orod badan yaad ul ku dhufatay weeyaanoo inuu ordo aad dalabtay hee nin caalimaad wax weydiiso u jeedaa marka su'aal fiicanaad jawaab fiicanaad heli laqad istascayta waad orod dalabtay yacbuuban faras orod badan ayaad orod ka dalabtay wastasqayta waad ka cabitaan dalabtay uskuuban il qulqulina cabitaan ayaad ka dalabtay oo qabow oo sidaa u qulquli hee waad dhergi wey wa acdayta waxaad siisay alqawsa qaansida baariyahaa kii qorayba ninkii qoraad qaansida u dhibtay waa yaqaanaa qaansida iyo meesha ay ka qalloocan tahay wa askanta waxaad dejisay addaara guriga waxaad dejisay baaniyahaa kii dhisa injineerkii dhisaa la dejisa waaye marka guriga siduu yahay waa yaqaanaa uma fakara markaasuu fikiray raythamaa qadar istajama uu ururiyey qariixatahu fahmadiisa wax yar oo fahmada ururinaya waxoogaa aamusay oo wastadarra uu salaaxayuu darariyey yacni godliyey liqxatahu haleeladiisa hashiisii haleelada ahaydana wuu godliyey yacni fahmadiisii buu godliye u jeedaa cilmigii uu rabaa inuu daadiyo wa qaala markaasu wuxuu yidhi alqiridniyahu niidawaataka daasadaada meesha soo dhigo waqrub soo dhowow wakhud qaado adaataka qalabkii aad wax ku qori lahayd qaado oo waktub qor alkaramu habata allaahu jeesha sacuudika yaziid walu'mu qada dahru jafna xasuudika yashiin waxaanuu daldalay alkaramu u fiirso waa kelima hal dhibic ayan ku jirin habbatana waa kelimo wada dhibicsan allaahu waa kelimo hal dhibic ayan ku jirin jeesha waa kelimo wada dhibicsan sacuudika waa kelimo ayaan dhibic ku jirin sidaas risaaladii dhanneedu sidaa ku wada alkaramu waxbixinta waxaa ka daran risaaladan uu qoraya dhammaan wax siisma iyo inaan wax la bakheelin iyo intanuu ka agwareegaya in isaga wax la siiyo alkaramu deeqda iyo waxbixinta habbata allaahu alla ha sugo jeesha sacuudika liibaantaada ciidamadeedii alla ha sugee yaziinu karamka waa qurxinayaa ruuxa wallu'mu bakheelnimadu qadda ha laabo addahru zamanka jafna xasuudika xaasidkaada ishiisa ha laabee yashiinu wuu ceebayni wal arwacu ninka caqliga badani oo quruxsani yuhiibu wuu abaaliyaa walmucwiru kan ceebaysani yakhiibu wuu hoojinayaa walxulaaxilu sayidka yudiifu wuu martiqaadayaa walmaaxilu ee kan dadka jaasuusaa yukhiifu wuu cabsigelinayaa wasamxu ninka deeqda badani yuqdii qaduu bixinayaa walmaxiku ninka ee walmaxiku kan ceebaysan miyaa maxig haa bakheelkii walmaxiku bakheelka buranka badani yuqdii qoridaaf buu kugu ridi walcadaa'u waxbixinta yunjii wuu ku badbaadini walmitaalu meermeerinta yushii wuu caraysiini waducaa'u ducada yaqii wuu ilaalini walmadxu ammaanta yunqii wuu tahiri walxuru ninka xorta ah yujzii wuu abaalini waliltaatu muranka yukhzii wuu hoojini watiraaxu dilxurmati xurmada ninka u saaxiibka ee tuuridiisa hayun baadinimo weeye wamaxramatu banilaamaali yeedadiilada kuwa u saaxiibka ee hoojintooda bagyun dulmi weeye wamaa danna ma uusan bakheelin ilaa qabiinun doqon umaa bakheelaa wamaa qubina lama khayaano ilaa daniinun bakheel unbaa la khayaanaa walaa khasana ma keedaysto ilaa shaqiyun nin khasaare unbaa wax keedaysta walaa qabada ma laabo raaxahu calaa cashiisa taqiyunan allihiisa ka cabsanaya wamaa fati'a kama uusan zuulin wacduka ballanqaadkaada yafii'nu wax oofinayo wa aaraa'uka ra'yiyaashaada iyo caqligaanadana tashfii inay caafimaadini wa hilaaluka bishaada yudii'u inuu ifaya wa xilmuka dushaada yuqdi inuu indhallaabayo wa aalaa'uka nicmooyinkaada tuqni inay kaafini ruuxa wa acdaa'uka cadowgaada tuhni inay ammaani wa xusaamuka seefkaada yufni inuu wax baabi'inayo wa sudaduka sayidnimadaada yuqnii inuu keedinayo keed wax uga dhigayo wa muwaasiluka ninka kula soo xidhiiray yejtanii inuu wax guranayo wamaadixuka kan ku ammaanay yaqtanii inuu wax meel dhiganayo wa samaaxuka deeqdaadu yuqiidu wuu gargaari wa samaa'uka samadaada taqiidu way roobayni wa darruka darartaada yafiidu wuu shubmi wa darruka waradduka celintaada yaqiidu wuu nusqaami wa mu'ammiluka kan ku yada diishay shaykhun oday weeye shaykha oo xakaahu u shabbahay fay-un har walam yabqa lahu uusan u harin shay-un waxba amaka wuxuu kaaga soouu kuu soo qastay bidannin maluu kuugu soo qastay xirsuhu dadaalkii yadhibu uu boodayo wamadaxaka wuu ku ammaanay binukhabin kuwa la doortuu kugu ammaanay nukhabta oo muhuuraha meherkooda tajibu uu waajibayo wa maraamuhu waxa uu doonayana yakhifu waa fududaanaya wa awaasiruhu waxa uu kugu soo gaaro kugu soo xidhiidhayna tashifu way siyaadi wadiraa'uhu ammaantiisa ku-xadgudubkeedana yujtadabu waa la soo jiitaa wa malaamuhu canaantiisana yujtanabu waa laga fogaadaa wa waraa'ahu gadaashiisa ayuu ku sugnaaday dafafun caruur weyd ah masahum uu taabtay shadafun nololxumo ay taabatay wa xasahum uu jiridgooye janafun joor uu jiridgooye wa cammahum uu camimay shaqafun nolol qallafsani wa huwa asaguna fii damcin ilin ayuu ku sugan yahay yujiibu jawaabi iyo wawalahin walwal yudiibu dhalaalinaya iyo wahamin murig tadayafa martiba u noqday iyo wakamadin tiraanyo nayafa ziyaaday limamuulin nayafa ziyaaday limamuulin mid uu mid la yadadiilinaya darteeda la ziyaaday khayaba hoojiyey iyo wa ihmaalin hallayn oo arrimihiisii dan aan laga laheenoo shayaba cinraysiiyey iyo wa caduwin cadow oo nayaba miciyeeyey iyo wa huduwin degganaanoo tagayaba maqnaaday walam yazaq ma uusan leexanin widduhu kalgiciilkii oo fayuqdaba loo cadhoodo ama fayaqdaba uu cadhooday walaa khabuha ma uusan xumaanin cuuduhu laantii oo fa yuqtadaba la gooyo walaa nafaha ma uusan tufin sadruhu laabtii oo fayunfaa fa yunfada la firdhiyo walaa nashaza ma uusan boodin wasluhu xidhiirkii fa yubqada loo cadhoodo wamaa yaqtadii ma ma keenayo karamuka deeqdaada nabda xuramihi xurmooyinkiisa tuuritaankoodii fa bayid caddee amalahu yadadiiladiisa bitakhfiifi alamihi xanuunnadiisa fududaynteeda ku caddee yanuhu wuxuu faafinayaa xamdaka ammaantaada bayna caalimihi kuwa yaqaana dhexdooda ayuu ku faafini baqiita allow aad baaqi ahaatid liimaadati shajabin ciil zuulintiisa allow aad baaqi u ahaatid iyo wa icdaa'i nashabin xoolo bixintooda iyo wa mudaawaati shajanin xiqdi daweyntii iyo wa muraacaati yafanin mid dhammaaday ilaalintii mawsuulan xaal uu yahay mid la xidhiidhiyey bikhafdin nolol jaban iyo wa suruurin farax qadin ee cusub maa khushiya inta la daboolayo machadu haniyin hani gurigii ow khushiya laga cabsanayo wahmu qabiyin doqon ismoodsiintii wasalaamu halkaasuu u joojiyey alkaramu deeqdu habbata allaahu alla ha sugo habbata allaahu jeysha sacuudika intaasi waa jumla muctaridaa ducaaun ducana ah yaziinu jumladeeda khabarkii alkaramu ah alkaramu deeqda habbata allaahu alla ha sugo jeesha sacuudika liibaantaada ciidamadeeda alla ha sugee yaziinu karamka waxbuu qurxiyaa wallu'mu bakheelnimadu qadadahru jafna xasuudika waa ducaau ducaawlahu wey intaasna wallu'mu bakheelnimada qadda ha laabo addahru zamanka jafna xasuudika xasid badanahaada ilinti xiribtiisa ha laabee yashiinu bokhliga wax buu ceebaynaya waalarwacu ninka quruxsan ee caqliga badan yuhiibu wax buu hawaabiyaa wixii loo galo hawaabkii buu ka celini walmucwiru kan ceebaysanna yakhiibu wuu hoojini walxulaaxilu sayidka ninka sayidka ahee weliba caqliga leh yaa xulaaxil la yidhaahdaa alqaatiliina almelika alxulaaxila khayra mucadin xasaba wanaa'i qadrigaan ku mari doonnaa walxulaaxilu ninka sayidka ah yudiifu dadku martigeliya walmaaxilu ninka dadka isku diro maaxil waa namiimyaha walmaaxilu kan isku diraa yukhiifu wuu cabsigelini jaasuuska wey walmaaxilu kan jaasuuska ee yukhiifu wuu cabsigelini hee nin jaasuusa meesha fadhi haddii la yidhaahdo waad is ilaalini kelima dowladda lagaaga sheegaad ka baqi al-shabaab wey in la yidhahdo aad ka baqi markaas wacdiga waxaasa iska ilaalini walmaaxilu jaasuuska yukhiifu wuu cabsigelini waasamxu deeqdu yuqdii qaduu bixini walmaxiku bakheelka muranka badani yuqdii qoridaaf buuba kugu ridi indhuhuba kaa soo ridi walcadaa'u wax bidxinta yunji wuu badbaadini walmitaalu meermeerinta wax isi inta lagu yidhahdo aad dadkii meermeeriso yushyi wuu caragelini wa ducaau ducada yaqi wuu ilaali waxbaa lagu bixisa markaasaa lagu duceeyey xumaantii buu kaa ilaalini wa ducaau ducada yaqi wuu ilaalini walmadxu ammaanta yunqi wuu tahiri walxuru ninka xorta ah yujzi wuu abaaliyaa walilطaatu ninka muranka badani ama muranka badanbi yukhzi wuu hoojini wairaaxu dilxurmati xurmo mid u saaxiibee tuuritaankii nin in la sharfo munaasib ku aha tuurid la tuuraa qayun doqonnimo wey qayun baadi weeyaan u jeedaa wa maxramatu banil aamaaliyada diilada wiilasheeda xarrimid la xarrimo baqyun dulmi weeye wamaa danna ma bakheelo ilaa haniinu ilaa habiinu doqon unbaa bakheela nin wax reebanaya haddaad aragto doqon waaye kaas walaa qubina maqbuunkii waaye walaa qubina lama khayaano ilaa daniinun nin bakheele mooye cid kale lama khayaano bakheelnimo iska ilaali waxoogaa isiibuu ku wadaa walaa khasana wax meel ma dhigto ma bakaarto ilaa shaqiyu nin khasaare mooye walaa qabada ma laabo raaxahu calaa cashi taqiyu nin allihiisa ka cabsanayo wamaa fati'a kama zuulo wacduka ballanqaadkaada yafi inuu oofinayo wa aaraa'uka ra'yiyaashaadana tashfi inay caafimaadini wa hilaaluka bishaadana yudii'u inuu ifayo wa xilmuka dushaadana yuqdii inuu illaabayo oo ninkii ku gefe isha uu ka laabayo oo uusan qabanaynin taasuu u jeedaa wa aalaa'uka nicmooyinkaadana tuqni inay kaafinayaan ruuc dadka wa acdaa'uka cadowgaadana tuhni inay ku ammaan cadowgaadaaba ku ammaanaya wa xusaamuka seefkaadana yufni inuu wax baabi'inaya wa suudaduka sayidnimadaadana yaqnii wuu qancinayaa wa muwaasilukan kan kula soo xidhiiraa yajtanii waxbuu gura miruu guranayaa ninka kuu yimaado wa maadixuka kan ku ammaana yaqtanii waxbuu keedaysanayaa meel dhiganaya xoolaad siini meel uu dhigto wa samaaxuka deeqtaada yuqiitu way way gargaari wa samaa'uka samadaadana taqiitu way roobayni wa daruka darartaada yafiidu wuu shubmi waradduka celintaada dadka inaad celiso waxa ku siin maaya iska tag aad ku tidhaahdana yaqiidukaa waa nusqaamaya wuu dhumbanaya wa mu'ammiluka kan ku yeeda diishay sheekhun oday weeye odayga oo xakaahu uu shabbahay fey-un har buu shabbahay har galbeed yacnii har galbeed waxaa lagu yaqaanaa inuu baabi qoraxdaa dhici rabta hee qorax sii dhici hayse weeye ninkaan wax ku weydiisanayo ee maanta hadduu ku weydiisto berri ku weydiisto saadimaba waaba dhimanaya kuga soo noqonayo saasuu u jeedaa wa mu'ammiluka kan ku yeeda diilanaya shaykhun oday weeye xakaahu uu shabbahay fey-un har walam yabqa uusan u harin lahu odaygaasi shay-un waxbaba uma harinin adduunyadii waa ka dhammaanaya ammalak ammaka wuu ku soo qastay bidannin maluu kuugu soo qastay malaha oo xirsuhu hunguri weynidiisa yacnii inaad wax siini ayay la tahay way u jeedaa bidannin male oo xirsuhu dadaalkii yahibu uu boodayo wa madaxaka wuu ku ammaanay binukhabin kuba la doorto kugu ammaanay nukhabta oo muhuuruha meherkooda tajibu ay waajibi inaad meher ka bixisaa waajib yacnii inaad jasaysaa waajibu u wadaa wa maraamuhu waxa uu doonayana yakhifu waa fudud yahayba waxoogaa jeebka loo laabo u burhabaa wa awaasiruhu waxa uu kugu soo gaaray xidhiirada mar qaraabaad tihiin mar sheekhuu kuu yahay mar saaxiib baad tihiin xidhiiro badanuu kugu soo gaaray oo kugu yimid wa awaasiruka xidhiiradiisana tashifu way badan tahay wairaa'uhu ammaantiisa xadgudubkaena yujtadabu waa la soo jiitaa waa la jeclaadaa ammaantiisa xadgudubkaa fiican wa malaamuhu inuu ku caayo iyo ceebayntiisana yujtanabu waa laga fogaadaa dadkuu kaa saaray hadduu ku ceebeeyo wa waraa'ahu gadaasheedana waxaa ku sugan dafafun ciyaal yaryar dafafka waxa weeye ciyaal weedoobay ciyaal weeda ayaa ku sugan massahum uu taabtay shadafun nololxumaa taabatay noloshaa ku adkaatay waxay cunaanay waayeen wa xasahum waxaa baabi'iyoo jiridgooye janafun joorsamayn hee dadka ayla joogeena si xun oola dhaqmaya wa cammahum waxaa camimay shaqafun nolol adag nolol adag shaqafka waa nolosha adagee inta wax u raadi waxba male inta ka raadi waxba male marka dambe laga yaaba xabad canjeera inaad soo hesho wa huwa odaygana fii damcin ilin ayuu ku sugan yahay yujiibu ajiibiyo markuu inuu ooyo dabcaba ilintaa ka soo daadanay wixii hadduu xusuustaba wa walahin walwal ayuu ku sugan yahay yudiibu dhalaalinaya wahamin murug ayuu ku sugan yahay tadayafa martiba u noqday laba degan iyo wakamadin murug nayafa ziyaaday muxuu la ziyaaday lima'muulin mid la yada diilanayo khayaba hoojiyey ninkuu wax ka rabeeba waa hoojiyey iyo wa ihmaalin xumayn la xumeeyey oo shayaba cinraysiiyey iyo wa caduwin cadow oo nayaba miciyeeyey oo micida ku qaniinay iyo wa huduwin deganaanoo tagayaba maqnaaday deganaanoo idil waa ka maqan yahay walam yasiq ma uusan leexanin wuddahu kalgaciilkii fa yaqdaba markaa uu cadhoodo dhibkan iyadoo ay ku dhaceen haddana saaxiibnimadii kaaba uusan goosanina wuu ku jecel yahay walaa khabuha ma uusan xumaanin cuuduhu laankiisana ma xumaaninoo nin wararka meelaha ka faafinaya ma noqonin fa yuqdaba la gooyo jirridaba laga jaro marka laiska eriyo walaa nafaha ma uusan tufin sadruhu laabtiisa laa nafaha sadruhuda wuxuu u jeedaa xantaada meelaha kuma uusan faafin war ninkaa waaligee nin xun waayo saaxiibaana waxba ima siinay meelaha kama uusan dhihin waayo walaa nafatha ma uusan tufin sadruhu laabtiisa oo fa yunfada la firdhiyo la eryo markaa walaa nashaza ma uusan boodin wasluhu xiriirkii fa yubqada loo caroodo maa yaqtadii ma dalbayo maa yaqtadii keeni maayo karamuka deeqdaada ma keenayso boqor yohowni nabda xuramihi xurmooyinkiisa tuuritaankii odaygaa xurmooyinkii inuu tuuro deeqdaada ma keenayso fa bayid caddee amalahu odayga yadadiiladiisa caddee maxaad ku caddaynay bitakfiifi alamihi xanuunnadiisa ood fududayso yaluhu wuxuu firdhini uu faafini xamdaka ammaantaaduu faafini bayna caalimihi dadka yaqaanuuna u sheegsheegaya baqiita allow aad baaqi ahaatid liimaadati shajabin ciil zuulintiisa allow aad u baaqi ahaatid wa icdaa'i nashabin xoolo bixintooda allow aad u baaqi ahaatid wa mudaawaati shajanin mid xanuunsan oo dhaawacan qalbiga ka dhaawacan dawayntiisa allow aad u baaqi ahaatid wa muraacaati yafanin yafanka waa ninka odayoobayo sii dhimanayo wa muraacaati yafanin nin sii dhimanaya ilaalintiisa allow aad u baaqi ahaatid mawsuulan xaal uu yahay mid la xiriiriyey maxaal aad tahay mid la xiriiriya bikhafdin nolol jaban iyo wa suruurin farax khadin ee cusub maa qushiya inta loo yimaado maxadu haniyin nin hani a gurigii ow khushiya ama laga baqo wahmu qabiyin doqon ismoodsiintii wasalaamu wasalaamu calaa man itabaca alhudaad falammaa faraqa markuu ka lug baxay min imlaa'i risaalatihi warqaddiisii yeedhinteeda oo wajallaa uu muujiyey fii heejaa'il balaaqati balaaqada dagaalkeeda dhexdiisa can basaalatii geesinimadiisii uu ka muujiyey ardatu waxaa raadigeliyey aljamaacatu jamaacadii ayaa raadigeliyey ficlan min jihati ficli iyo wa qowlan min jihati hadalba wa awsacatu waxay u waasiciyeen xafaawatan soo dhoweyn iyo wa tawlan waxsiismo uma su'ila markaasa waxaa la weydiiyey min ayi shucuubi qabaa'ilka midkee buu ahaaday nijaaruhu asalkiisa wa fii ayi shicaabi waddooyinka midkee buu wijaaruhu godkiisa ahaaday fa qaala markaasuu yidhi oo gabayga tiriyey falamaa faraqa markii uu dhammeeyey min imlaa'i risaalatii warqaddiisa yeerinteedii markuu dhammeeyey oo wajallaa uu muujiyey fii hejaa'i lbalaaqati fasaaxada dagaalkeedii ilaa dagaal fasaaxuu galay dagaal fasaaxa haddii uu galay geesinimuu ka muujiyo nin lamid ee meeshaa ma fadhiyo wajallaa uu muujiyey fii hejaa'i lbalaaqati balaaqada fasaaxadeeda dhexdeeda uu ka muujiyey can basaalatii geesinimadiisii fii hejaa'i lbalaaqati balaaqada dagaalkeeda dhexdiisa uu ka muujiyey can basaalatii geesinimadii ardat waxaa raadigeliyey hu odaygii aljamaacatu jamaacadii ayaa raadigeliyey ficlan min jihati ficli bay ku raadigeliyeenoo lacagay siiyeen wa qowlan min jihati hadalla waa ku raadigeliyeenoo way ammaaneen fasiix baa tahay caali baa tahay nin fiican aa tahay khayr allah waxanay dheheen wa awsacat waxay u waasicisay jamaacadu hu odayga xafaawatan soo dhoweyn iyo wa tawlan waxsiisma labaday isugu dareen uma su'ila markaas waxaa la weydiiyey min ayi shucuubi qabaa'ilka midkeebuu ahaaday midkeebuu ka ahaaday nijaaruhu asalkii asalka aad ku abtirsataa waakii kanaa la weydiiyey wa fii ayi shicaabi waddooyinka shicaab waxaa weeye waddada buuraha dhex marto wa fii ayi shicaabi waddooyinka mideebe mideebuu ahaaday wijaaruhu godkiisa yacnii waddada markaad sidaa laba arrimoodaa la weydinaya qabiiladiisa iyo meesha uu degan yahay labadaa wey wax la weydinaya war qabaa'ilka midkee tahay adigu godka aad ku hoyataana xaggee ku yaalla xaggee degan tahay labadaasaa la weydiiyey wa fii ayi shicaabi wijaarka waxaa weeyaan godka dawacada iyo xayawaanaadka iyo ay galaan marka godkeed gashaa gurigeed ku hoyataa wey wa fii ayi shicaabi ee waddooyinka midkeebu wijaaruhu godkiisay ahaaday fa qaala markaasaa wuxuu yidhi khasaanu usrati samiima wasaruuju turbati alqadiima falbeytu midlu shamsi ish raaqan wamansilatan jasiima warabcu kalfirdowsi mad yabatan wamansahatan waxaasuu tiriyey khasaanu qabiilada khasaan la yidhaahdaa usratii aniga qoladaydii ah assamiima ee asalka ahayd wa saruuju magaalada saruujo la yidhaahdana turbatii dhulkaygii weeye alqadiima ee horraysay falbeytu gurigaygu midlu shamsi qoraxdoo kaleu la mid yahay ishraaqan xagga ifitaanka iyo wamansilatan darajada iyo wamansilatan daraja jasiimatan ee weyn warabcu guriga kalfirdowsi firdowsoo kaluu la mid yahay madyabatan xagga udeega iyo wamansahatan dahirnaanta iyo waqiimatan sarraynta waahan waxaan la yaabayaa liceeshi nolol nolosha oo kaana ahaada lii aniga mid u sugan fiiha ee saruujo dhexdeeda iigu sugnayd waxaan u jeeda haa saruujo dhexdeeda iigu sugnayd waladaatin macaanyaalo ayaan la yaabi camiimatan ee caam ahayd ayaama maalmana ayay ii sugnayd macaanyaalahaasi iyo noloshaasi asxabu aan jiidayey mutrafii go'aygaan jiidayey fii rawdihaa beerteedaan ku jiidayey maadilcasiimati go-aankiisa mid uu soconaya xalaan ahay akhtaaru waan xaragoonayey fii burdi shabaabi dhallinyaro macawsteedan ku xaragoonayey wa ajtali waan muujisanaya an nacima nicmooyin alwasiimata ee quruxsan laa ataqi maanan iska ilaalinaynin wawa zamaani zamanka musiibooyinkii walaa xawaadiahu iyo waxyaabaha uu keenaya almuliimata ee soo degaya falow anna karban kurbo mutlifun mid wax dilaya haddii uu yahay la taliftu waan dhiman lahaa min kurbi kurbadayda darteeda almuqiima ee igu daa'intay ow yuftadaa haddii la furanaya ceeshu nolol ceeshka oo madaa tegay lafadatu way furan lahayd muhjatii naftayda furan lahayd naftii alkariima ee wanaagsanayd falmowtu dhimashaa khayrun ii fiican khayrun u fiican lilfataa wiilka dhallinyarada ah min ciisha min ciishati nolol ayuu uga fiican yahay ceeshalbahiimati xayawaanka sidiisa uu noolaado taqhtaaduhu ay hoggaamini buratu sikaari dulliga sandhoortiisa ay hoggaamini ila alcadiimati arrin weyn iyo walhadiimati mid jebini ay u hoggaamini wa yaraa wuxuu arki ninkii dhallinyarada ahaa asibaaca libaaxyada tanuushuha iyadoo ay feenani eydil dibaace dhurwa gacmihiisa almudiimati ee dullaysnayd wadanbu dembiga lil ayaami maalmaha iska leh lowlaa shu'muhaa dhibaatadeeda haddayan jirin lam tambu ma ayan boodin shimatu dabeeco wanaagsan walow istaqaamad haddii ay toosi lahayd kaanat ilaxwaalu xaalooyinka waxay ahaan lahaayeen fiihaa adduunyada dhexdeeda mustaqiimatan mid toosan asaanu meesha qabiilada kasaane la yidhaahdaa usratii ani qoladaydii ah qoladii asamiimata ee asamiimatu asalka ahayd wa saruuju magaalada saruujo la yidhaahdana turbatii carradaydii weeye alqadiimatu ee horraysay falbeytu gurigayga midlushamsi qoraxduu la mid yahay ishraaqan xagga ifitaanka iyo wamansilatan darajada darajada oo jasiimatan weyn warabcu aasaasulbeytka iyo meesha aan deganahay kalfirdowsi jannatulfirdowsuba la mid yahay kulaha madyabatan xagga udeega iyo wamansahatan dahirnaanta iyo waqiimatan sarraynta waahan waxaan la yaabaya ismu ficli weeye oo bimacnaa atacajabu waahan waxaan la yaabayaa liceeshi nolol nolosha oo kaana ahaaday lii aniga mid ii sugnaa fiihaa saruujo dhexdeed iigu sugnaa iyo waladaatin macaniyaalo camiimatan ee caama ayaama maalmayna noloshaa ii sugnayd asxabu aan jiidaye mudrafii go'aygii xariirta ahaa ayaan jiidaye fii rawdihaa saruujo beerteedaan ku jiidayey beertii maadilcasiimati qasadkiisa mid uu soconayo cidna ayaan ka hor imaanaynin xaalaan ahay go'aankiisa xaal uu soconayo akhtaalu waan xaragoonayey fii burdi shabaabi dhallinyaronimada go'eedii ayaan ku xaragoonayey waajtali waajtali waxaan muujisanaya annicama nicmooyin alwasiimata ee quruxsan laa ataqi xaalaanan iska ilaalinaynin waba zamaani zamanka musiibooyinkii walaa xawaadiahu waxyaabaha uu soo darinsanaya almulimata ee soo degaya falow anna karban kurbo karbiga oo falow anna karban kurbadhe mutlifun mid wax dilaya hadduu ahaan lahaa la taliftu waan dhiman lahaa min kurbi kurbadayda darteeda min kurabi kurbooyinkayga dartooda kurbooyinkii almuqiimati igu daa'imay oo yuftadaa haddii la furan lahaa ceeshu nolol nolosha oo madaa tegey lafadad waxaa furan lahayd hu noloshaasi muhjatii naftayda naftii alkariimatu ee wanaagsanayd falmowtu dhimasho khayrun mid u fiican weeye lilfataa wiilka dhallinyarada ah min ceeshihii noloshiisa ceeshalbahiimati xayawaan noloshiisa malayaaqil noloshiisa oo kale xoolaha la dhaqdo oo xoolaha la dhaqdo sidee u nool yihiin waa la hogaamiyaa meesha la doonaa loo kaxeeya gowriciisaa loo kaxaynaya haddii la doono taqtaadu waxaa hogaamini hu xayawaanka bahiimada waxaa ama ninka dhallinyarada ah buratu sikaar burada waxaa la yidhaahdaa bir sanka laga geliyo neefka xarigga lagu hogaaminayana lagu sii xiro taasaa bura la yidhaahdaa taqtaadu xaalay hogaamini hu neefka buratu sikaari buratu sikaari dulliga sandhoortiisaa hogaamini ilalcadiimati musiibo weyn iyo walhadiimati mid jebini ayay u hogaamini wa yaraa ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu arki asibaaca tanuushuhaa eydidiyac yacni wuxuu leeyahay waxaad arki libaax oo dhurwaa uu cunayo libaaxa la cunaa dhurwaa cuni ee libaaxii dhurwaa isku qiimo ma ahayn libaaxii qiimaha badnaa la cunaya ee nin caalimo waxaad arki kool liita uu ku jeesjeesaya isaga ciyaarayo taasaa adduunyadii taalla saas u jeeda wa yaraa wuxuu arki ninkii dhallinyarada ahaa asibaaca sibaacadda libaax buu u jeeda libaaxii buu arki tanuushuhaa xal ay feenani eydib dibaaci dhurwaa gacmihiisaa feenani dhurwaagii almustadiima ee dullaysnayd min adaymi buu ka keenay wadanbu dembiga lil ayaami maalmaha iska leh maalmaha dembiga leh maxaa dhacay hee ninkii sharaf lahay sharafta ka qaadayaan saasuu u wadaa wadanbu dembiga lil ayaami maalmaha ayay u sugnaatay lowlaa shu'muhaa maalmaha baaskooda hadduusan jirin lam tambu ma ayan boodeen shiimatu dabeeco wanaagsan walow istaqaamat maalmuhu haddii ay toosi lahaayeen kaanat ilaxwaalu xaalooyinka waxay ahaan lahaayeen fiiha maalmaha dhexdooda xaal ay ku sugan yihiin mustaqiima mid toosan uma ina khabarahu warkiisi namaa wuxuu gaaray warqaddan uu qoray soo maahan hee warqaddan marka la qorayo ninkii waaliga ahaa lalama joogo koox meel uun waxoogaa fasaaxa ku tartamayey wey wux u qoray warkiiba waaliguu gaaray war nin fasiixo waraaq sidaa qoraa meesha joogo iigu yeera ahahe lacagna waa la siiyey meeshaana madax ka noqaa la yidhi warkan uu soo wadaa uma ina khabaruhu warkiisa namaa wuxuu gaaray ilalwaali guddoomiyihii ayuu gaaray fa mala'a waaliga wuxuu buuxiyey faahu odayga afkiisiibaa wuxuu ka buuxiyey bila'aali jawhar wasaamahu wuxuu ku kallifo ka gorgorsaday an yandawiya inuu ku darsamo ilaa axshaa'ihi dadkii u khaaska ahaa wayeliya uu madax ka noqdo diiwaana inshaa'ihi hal abuurkiisa diiwaankiisa inuu madax ka noqdo fa axsabahu odaygii waxaa ku fillaaday alxibaa'u waxsiismadii wadalafahu waxaa kibriyey santaajiyey can ilwilaayati madaxtinimadii alibaa'u diidda yacni wuxuu leeyahay waxoogaa ma loo dhiibay odaygii waaligiia u yeehay lacaguu siiyey markaas wuxuu yidhi niyahow dadka aniga iyo khaaska carruurtayda iyo dadka ii shaqeeya qoladaa ka mid ahaw kow diiwaankan hal abuurka iyo waxyaabahana madax kaa noqo horta waxoogaaga isa intiijaabka u gashaday intanaa iga filan buy anigu madaxtinimo ma rabo waaba diiday waa dhaqaajiye uma soomaali maaha kaas soomaaliya meel masquul madax ka noqo haddii la yidhahdo bas waaye inta kaluu laynaya uma ina khabarahu warkiisa namaa wuu ziyaaday namaa wuxuu gaaray dhe ilal waali waaligii ayuu gaaray famala'a waali wuxuu buuxiyey faahu afkiisa wuxuu ka buuxiyey bila'aali jawhar odaygii afkiisuu jawhar ka buuxiyey wasaama wuxuu ku kallifay waaligu ho odayga wuxuu ku kallifay an yandawiya dawiya inuu ku darsamo ilaa axshaa'ihi dadkii uu khaaska ahaa oo wayaliya uu tawalliyu madax ka noqdo diiwaana inshaa'ihi hal abuurkiisa diiwaankii fa axsaba xasbi xasbiidii waay waa igu filanta soo maaheen fa axsaba waxaa ku fillaaday hu odayga alxibaa'u cadiyadii lesiyaa ku fillaatay wadalafa waxaa kibriyey hu odaygoo santaajiyey can ilwilaayati madaxtinimadii waxaa ka santaajiyey alibaa'u isla weyni hee bini aadama adiga ku ad adeegsana meeshan soo qabo kan adoo meelaha intaad iska wareegto waxoogaa kaga dhuftaaba la qaatee qaala raawi kii warinaya sheekadan wuxuu yidhi xarad weeye waa kuntu waxaan ahaa caraftu mid gartay cuuda shajaratii geeddiisa laantiisaa ma gartay kulaha qabla iicaani amarihi amaratii mirihiisaba intaayaan bislaanin wakitu waxaan sigay unabihu inaan baraarujiyo calaa culuwi qadrihi darajadiisa sarraynteeda qabla istinaarati badrihi dayaxiisaba intuusan ifin fa awxaa wuxuu ishaaray ilaya aniga wuxuu iigu ii waxyooday biiimaadi jafnihi xiribtiisa ishaaradeeda wuxuu iigu waxyooday allaa ujarrida inaanan qaawinin cadbahu seefkiisii qaatica ahaa min jafnihi galkiisii inaanan ka qaawinin falamaa kharaja markii uu baxay badiina alkhuruji weelkiisa mid uu buuxa xaal uu yahay oo afsala uu soocmay faa'isan xaal uu yahay mid liibaanay bilfulji cadiyadii ku liibaanay shayactuhu waan sagootiyey qaadiyan xaal aan ahay mid gudanaya xaqa ricaayati saaxiibnimada xaqeediyaan gudanaya sheekhaygii waay waa sagootiye wallaaxiyan xaal aan ahay mid canaananaya lahu odaygiibaa waxaan ku canaanani calaa rafdilwilaayati madaxtinimada diiddaduu diiday war maxaa u diida madax u noqon weyda maad xooraad heli lahayd faacrada waaba jeedsaday mutabasiman xaal uu yahay mid dhoolla caddaynayo wa anshada wuu gabyey mutaraniman xaal uu yahay mid soodaynayo gabay buuba ku dhuftay wa kuntu waxaan ahaa caraftu mid gartay cuuda shajaratihi geeddiisa laantiisaan gartay abu zayd inuu yahay markuu hadhadlayo horeba waan gartay kulaha wa kuntu waxaan ahaa caraftu mid gartay cuuda shajaratihi geeddiisa laantiisii baan gartay qabla iinaaci amaratii mirihiisa intayan bislaanin waaligan intuusan waxbaba siinin markii horeu risaalada qorayey markaasaan gartay kulaha abu zayd inuu yahay wakitu waxaan sigay unabihu inaan baraarujiyo calaa culuwi qadrihi darajadiisa sarraynteeda inaan bara war ninkan miyaa taqaanaan abu zayd waaye caalim waaye adiib waaye war ninkan halaga faa sida inaan dhahaan dabcan kula qadarkiisa sarrayntii aan sheego qabla istinaarati badrihi dayixiisa intuusan ifin wejigiisa intuusan farxin oo lacagta aan la siinin fa awxaa wuxuu waxyooday ilaya aniga wuxuu ii waxyooday biiimaadi jafnihi xiribtiisa ishaaradeeda wuxuu iigu waxyooday allaa ujarrida inaanan qaawinin cadbahu seeftiisa qaatica ah can jafnihi galkiisa inaanan ka qaawin war hayfadle hay sheegin waayo falamaa kharaja markii uu baxay badiina alkhuruji weelkiisa mid uu buuxa xaal uu yahay wa fasala uu soocmay faa'isan xaal uu yahay mid liibaanay bilfuluji cadiyadii ku liibaanay shayactu waan sagootiyey hu odaygii baan sagootiyey qaadiyan xaal aan ahay mid gudanaya xaqa ricaayati saaxiibnimada xaqeedii ayaan gudanaya wallaaxiyan xaal aan ahay mid canaananaya lahu odaygaa waxaan ku canaananay calaa rafdilwilaayati madaxtinimada tuuriduu tuuray diiday faacrada wuu jeedsaday mutabasiman xaluu yahay mid dhoolla caddaynayo wa anshada wuu gabyey mutaraniman xaluu yahay mid soodaynayo taranum samaynayo لجوب البلاد مع المطربة أحب إلي من المرتبة لأن الولاة لهم نبأة ومع- ومعتبة يا لها معتبة وما فيهم من يرب الصنع ولا من يش- يشيد ولا من يشيد ما رتبه فلا يخدعنك لموع السرى ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه فكم حالم سره حلمه, حلمه وأدركه الروع لما انتبه لها لجوبس لجوب البلاد dhulka wareegitaankii gooyitaankii macal matrabati faqiirtinimo maceeda aan wareego ayaa axabu lak- loo kalgecel badan yahay ilaya aniga minal martabati madaxtinimo iyo darajo taasaan ka jeclahay lianna alwula- wulaata nimanka mu- madaxda ihi lahum madaxda waxaa u sugan nab'atun booditaan iyo wama- wamactabatun canaan ya allaha taa ayuu u sugnaaday mactabatan min jihati canaan wamaa fiihim dhexdooda kuma sugna man axad yarubbu ziyaadinaya asaniica shaqadii walaa man axad yushayidu koryeelaya maa wixii ratabahu uu kala ratibay falaa yakhdacanka yuusan ku khayaanin lumuucu saraabi dhaandabagaalla iftiinkii yuusan ku khayaanin walaa taatiha tegin amran arrin haba u kicin idaa mashtabaha hadduu dhehgalmo fa kam xaalimin mid riyoonaya badana sarahu uu faraxgeliyo xulmuhu riyadiisa ay faraxgelisay oo wa adrakahu uu haleelay arrawcu argagax laman tabaha markuu soo toosay ku lahaa yacni madaxtinimada anigu waxaan ku diidayaa horta inaan meelaha iska wareego anoo faqiiroo dadka ninba waxooga aan kaga dhufto tanaa ii fiican madaxtinimo ma rabo maxaa dhacay hee madaxtinimo adi aad u sarraysa ma jirto mogta waa lagaa sarreeya ninkan kaa sarreeyana cahdi ma leh sideeba nin madaxa cahdi cahdi ma leh ballan ma leh maalin unbuu kugu soo jeedsanay hilfaha kuu qaadi ixsaankaad u gelaysa inuu ilaaliyo xusuustana ma suuroobayso maalinkaa waxa taagan waxaan ahayn ma xusuusto ninka madaxda ah maalinka haddaad isku fiican tihiin alla sahli hadduu kuu carooday miya shalay haddaad wax alla wixii kuura ahaayee la ridayo o dhan adig usoo jamcisay dartaada lagu doortay xabsi wuu ku dhihiyay waana ku toogan marka madax laguma dhowaado ka carar kulaha lajowbulbilaadi dhulka gooyitaankiisa oon wareego macalmatrabati faqiirtinimo maceeda aan wareego axabuka ayaa la jecel yahay ilaya aniga la ii jecel yahay min almartabati derajo kaasaa la iiga jecel yahay lianna alwulaata sababtaan u jeclahay waxaa weeye lianna alwulaata qolada madaxda ihi lianna alwulaata qolada madaxda ihi lahum wulaad waxaa u sugan nab'atun booditaan ay kugu soo boodayaan iyo wamactabatun canaan ay ku canaananayaan yaa lahaa taa ayuu u sugnaaday mactabatan min jihati canaan canaan adag ayay ku canaananayaan wamaa fiihim madaxda kuma sugna man ruux yarubbu barbaarinaya asaniica wanaaggii loo taray cid barbaarina kuma jirto walaa man axad kuma sugna yushayidu sarraysiinayo dhisaya maa wixii ratabahu uu sameeyey falaa yakhdacanka mar hadday arrintu sidaa tahay yayan ku khayaanin lumuucu saraabi dhaandabagaalla iftiinkii yuusan ku sara yuusan ku khayaanin walaa ta'ti amran arrinna haba u tegin idaa mashtabaha hadduu dhehgalmo hee ninka madaxda ee talow miyaad waxbuu ku siin doonaa ma ku xiri doonaa marba hadday kula noqoto kaba dhaqaaqa ha u tegin fakam xaalimin sarahu xulmuhu hee nin riyooday badanayo wax wanaagsan intuu ku riyooday faraxsan markuu soo doosayna argagax iyo dhibaatoun ay ka soo horraysay waa kam xaalimin fakam xaalimin mid riyoonaya badana sarahu u faraxgeliyey xulmuhu riyadiisi oo wa adrakahu u haleelay arrawcu argagax lamaa wakhtigii intabaha uu soo toosay hee ninka wala- madax laga dhigay meel loo dhiibana sidaa ayuu la mid yahay oo inta madaxtinimadan uu haysto riyuu ku jira maalin dambaa laga siibi bi'sal faatimatu ayaa ku dhicihe tan gurisa xuma wallahu aclam wasala allahu wasalama wbaaraka cala nabiyina maxamed